halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha julaay waa kow sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggeena v o a somali com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a shirkadda diyaaradaha qatar airways oo bilowday duulimaadyo ay ku tegaysa magaalada muqdisho toddobaadkii waxay imaan doontaa saddex maalin sida ku xusan fasaxa civilisaytionka soomaaliya uu bixiyey marka saddexda maalmood wiikii waxay ku fiirinaysaa sida uu bisneska yahay kadib haddii ay u aragto in bisnes oo meesha jiro jiro den waxay codsan doontaa toddoba maalmood daily flight sida ay ku bilowdeen kenya airways iyo ethiopian airline
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan shir ku saabsan xagjirnimada oo ka furmay dalka jabuuti yaa inxiraafkaa sameeyey yaa bedelay culummada doorkeebay ka ciyaaraysaa ma culumaa awal arrintan bartay ma culumaa hadda ka dhaqi karta ma xoogiyo dowlad baa loo isticmaalaa iyo qori caaraday mise waxaa loo isticmaalaa iskuullo iyo jaamacaad iyo madaaris iyo buugaag iyo qoraal iyo fakar fakar lagula dagaalamo waxaa kaloo aad maqli doontaan weerar ka dhacay magaalada gaalkacyo xubintii qorba joogta iyo qodobo kale marka horese warkii dunida warar goordhoweyd naga soo gaadhay magaalada gaalkacyo ayaa sheegaya in qarax ka dhacay magaalada uu ku dhaawacmay sarkaal ka tirsan booliiska sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen v o a sarkaalkan ayaa lagu magacaabaa cawil nuur rooble waxaana uu ahaa taliyaha booliiska ee dhinaca koonfurta magaalada gaalkacyo qaraxan waxaa la sheegay inuu ka dhashay miino lagu xidhay baabuurkiisa sarkaalka dhaawacmay ayaa la sheegay in lagu daweynayo cusbitaalka magaalada gaalkacyo
guddiga doorashada dalka mauritania ayaa maanta ku dhawaaqay in maxamed old khazuni oo ahaa jenaraal hore uga soo shaqeeyay milatariga uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday labayoabaatankii juun doorashadan ayay xisbiyada mucaaradku sheegeen inay ahayd mid lagu shubtay oo u dhacday si cadaalad darro ah guddiga dastuuriga ah oo leh codka ugu dambeeya ee wadankaasi ayaa diiday sheegashada mucaaradka iyagoo ansixiyo go-aanka guddiga doorashada ee ah in doorashada uu boqolkiiba konton iyo laba codadka la dhiibtay uu ku helay jenaraal khazoni madaxweynaha cusub ayaa si rasmi ah xilka ugala wareegi doona madaxweynaha xilligan maxamed old cabdilcasiis marka la gaaro labada bisha agost maxamed cabdilcasiis oo afgembi ku qabsaday talada ayaa xilka wareejinaya kadib toban sano oo uu xafiiska fadhiyey qarax xoogan oo baabuur loo adeegsaday iyo weerar ay rag hubaysani qaadeen ayay ku dhinteen ku dhowaad afartan qof ugu yaraan boqol kalena ay ku dhaawacmeen magaalada kaabuul ee caasimadda dalka afghanistaan qaraxu markii uu dhacay durbadiiba rag hubaysan ayaa bilaabay rasaas waxaanay muddo lix saacadooda dagaalamayeen ciidamada ammaanka afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha nasraad raxiimi ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in laba ka mida raggii weerarka soo qaaday ay ciidamada ammaanku markiiba dileen qaar kalena lagu go'doomiyey guri ay galeen raxiimi waxaa kaloo uu intaasi ku daray in laba boqol oo qof oo rayida oo ku sugnaa goobta qalalaasuhu ka dhacay laga soo badbaadiyey iyagoo aan dhaawac jidhkaahi soo gaadhayn kooxda gurmadka gargaarka deg deg ah ee ambalaansiyada oo markiiba tegay goobta ayaa sheegay in laba iyo konton ka mid ah boqolka qof ee dhaawacmay ay ahaayeen arday suxuufi ku sugan dalka afghanistan ayaa bartiisa twitter-ka ku soo qoray in ugu yaraan afartan qof oo kale ay dhinteen isagoo soo xiganayay saraakiil dowladda afghanistan ka tirsan ururka taalibaan ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarka khasaaraha badan geystay boqolaal dibadbaxayaala ayaa maanta xoog ku galay xarunta baarlamaanka hong kong xilli jasiiradaasi ay isniinta maanta a u dabaal degaysay maalinta ay la midowday dhulweynaha shiinaha banaanbaxa ayaa ku bilowday si nabad ah kadib marka ay kumanaan ruux oo u badnaa kooxaha u dhaqdhaqaaqa dimuquraadiyadda ay galabta socod ku mareen bartamaha magaalada iyaga oo dalbanaya in hogaamiyaha u janjara dhinaca dowladda shiinaha ee maamusho hong kong ay iscasisho hase yeeshee dhalinyaro wejiyada soo duubtay islamarkaana waxaana xirnaa koofiyado adag ayaa iska indhatira digniinta ciidamada booliska kadibna jebiyey miraayadaha dhismaha xarunta baarlamaanka oo ah gudahana markaasi ay u galeen dhismahaasi banaanbaxayaasha ayaa dalbanaya in baarlamaanka uusan ansixin sharci dowlada shiinaha u ogolaanaya inay soo xili karto dembiilayaasha hong kong waxaa kale oo ay dalbadeen in hogaamiyaasha hong kong ay xilka ka degaan
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ee halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sidii aad warkaba ku maqlayseen qarax ka dhacay magaalada gaalkacyo ayuu ku dhaawacmay sarkaalkii taliyaha ciidamada booliiska gaalkacyo ee dhinaca koonfurta cawil nuur rooble qaraxaasi waxaa la sheegay inuu ka dhashay miinan lagu xiday baabuurka dhaawaca sarkaalkan ayaa la sheegay in lagu daweynayo cisbitaalka magaalada gaalkacyo maxamed cabdi sandheere ayaa haddaba qaraxaasi waxa uu ka waraystay waryaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq
aada u mahadsantaha sandheere qaraxa waxa uu ka dhacay magaalada gaalkacyo daanta koonfureed waxaa qaraxa uu ahaa qarax lagu xidha gaari uu lahaa taliyaha saldhigga degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug waxaa qaraxaasi uu dhacay xilli uu kasoo baxay gurigiisa waxa uu marayay bartamaha magaalada gaalkacyo gaariga keligiisa ayaa watay taliyaha saldhigga degmada gaalkacyo ee cawil nuur rooble waxaa isla markiiba loola cararay dhaawac halisa oo gaaray isbitaalka daanta koonfureed xaaladiisa halkaas ayaa lagu dabiidayaa dhakhaatiirta isbitaalka iyo howlwadeenada oo v o a ee la xiriirtay waxay u xaqiijiyeen in xaalada gaashaanle cawil nuur rooble ee xaaladiisu aada u culus tahay islamarkaana haatan lagu howlan yahay sidii wax looga qaban lahaa xaaladiisa caafimaad kadib dhaawacii soo gaareen waan gartay xoogga amnigu ma ka hadleen cid loo malan inay ka dambaysay amaba in dabagal lagu sameeyey dadkii amaba qofkii mas-uulkan ugu xiray waxyaabaha qarxa gaarigiisa taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug gaashaanla sare maxamed nuur cali gadaar oo v o a la hadashay iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmaduba waxa ay sheegeen inay socdaan howlgallo lagu baadigoobayo ciddii ka dambeysay qarxii lagu xiray taliyaha gaarigiisa waxay sidoo kale sheegeen inay wadaan howlgallo la xiriira xaqiijinta amniga sandheerow sidaa la socotid labadii bilood ee ugu dambeysay daanta koonfureed ee gaalkacyo waxaa ka dhacay bilal xilli habeen ah lagu loo geysanayay saraakiil iyo mas-uuliyiinba waxaana inta badan ay ahaayeen kuwo ay sheegteen mas-uuliyadooda maleeshiyada al-shabaab waxaa la dilay dilkii ugu dambeeyey waxa uu dhacay xilli habeen ah waxaana lagu dilay bishii dhamaatay dadayaaqadeedii sargaal ka tirsanaa hay-adda nabad sugidda qaranka qaybta galmudug ka howlgasha waxaa ka horreeyey sargaal ka tirsanaa u n ka xafiiska u n amniga waxaa sidoo kale ka horreeyey taliyihii howlgallada ciidamada milatariga khaliif muqshil oo asna lagu dilay bartamaha magaalada gaalkacyo dhammaan dadka mas-uuliyiinta ah marka aad wax ka weydiisay arrimahaasi falalka ammaanka libiga ku ah waxay sheegayaan inay jiraan howlgallo balse ma jirto ilaa iyo hadda si rasmi ah warbaahinta loo horkeenay ama cadaaladda loo horkeenay oo la sheegayo in ay qeyb ka ahayd falalkii amni darrada ahaa ee gobolka ka dhacay waan gartay haddii aan ku noqonno xaaladda mas-uulkii maanta dhaawacmay saraakiisha caafimaadku ma sheegeen inay awood u leeyihiin in ay la tacaalaan wixii soo gaadhay ama in haddii awooddooda ka baxsan tahay meelo kaleo ka sanco sarreeya ee loo gudbiyo sandheerow saraakiisha oo aada u mashquulsanaa mar ah xiriir la sameeyey waxay ii sheegeen qeybaha jirka qeybta hoose lugaha iyo in ay aada dhaawac uga qabo waxay ii sheegeen in xaaladda oo aada u adag sargaalka dhaawiciisa ay ku howlan yihiin haddii ay wax ka qaban waayaanna ay u gudbin doonaan meelo ka baxsan gobolka mudug si wax looga qabto waxay sidoo kale haatan ii sheegeen inay hadda ku howlan yihiin sidii un loo badbaadin lahaa gaashaanle cawil nuur rooble oo dhaawac halisa uu kasoo gaaray qarxii loogu xiray gaarigiisa kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq oo khadka telefoonka ugu warramayey maxamed cabdi xasan sandheere oo washington jooga
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba waad naga dhegeysanaysaan dad gadoodsan ayaa maanta burar iyo midiyo ku weeraray shan qof oo u dhashay dalka bangaladesh kuwaasi oo lagu daweynayo cisbitaalka magaalada berbera warkan waxaa noo soo diray waryaheena qadar maxamed cakulle shan qof oo u dhashay waddanka bangaladesh ayaa dhaawacyo culus iyo kuwo fudud lagu soo gaarsiiyey magaalada berbera kadib markii dad la sheegay inay ka cadhaysnaayeen xirfadaha shaqo ee ka hayeen magaaladaasi ay saaka subaxnimadii ku weerareen dhismayaal ay ka shaqaynayeen dadkani qaar ka mida dadka goobjoogga ka ahaa dhacdadan ayaa u sheegay warbaahinta sidan saacaddu markay ahayd siddeed iyo barhkii subaxnimo ayaa ciidan fara badan oo ilaa kontuneeya oo shaqaale sheeganaya wastaadiin iyo birlaab iyo nisaari iyo wax walba ayaana soo weeraray markayna soo weerareen saddex nin baana la joogo bagaalaisha dibad intii kale inta ninba meel lagu haqajiyo lagu budadiyo faakish lagu qabtay ayaa la laayay saddexdii nin deed markay saddexdii balka wayd ahaan uga tageenna way yaaceen oo meelo kale qabteen inagoo naga baxeen sideedii markii waxbaba namay weydina ku qabqabteen iyo guddoomiyaha gobolka saaxil injineer axmed ayaa isaguna waxa uu sheegay in aan cidna loo hayn falkan hase yeeshee ay hay-adaha amnigu ku daba jiraan dadkii falkan geystay madaxweynaheenna jamhuuriyadda somalilan wuxuu inoo ballan qaabaday uu inoo iclaamiyey in shaqooyinka ay dadkeennu qaban karaan ay dadkeennu qabtaan innaguna innagoo taa fulinaynaa waynu ogolnahay shaqaalaheennu waxaynu qaban karra inay qabtaan xabashadooda mararka qaarkood jirana aanu tixgelinno laakiin kuwa ujeeddooyinka kale ku hoos jiraan ee rabshadda wata ee dhibaatada geysanaya waxaan ku idhahdaa cidna laga yeeli maayo qofka cabasho cabanayaa wuxuu jirta meel la maro iyo dariiq la raaca buu leeyahy dariiqiisaa inuu raaca ayaa qofka la doonayaa hadduu idhaa sharciga gacantaydaan ku fushanayaa oo qof isagii marti u ah oo dalku fiisa siiyey oo sifo sharciga ku jooga oo laga yaabo aqoonta uu wataa inaan qof garanayaaba aanu inagu jirin isagoo aan la hubsanin aqoonta uu wataa inaynu garananaya in kale in maxaanku idhahdaa la dhibaateeyo oo maxaanku idhahdaa caalamka maalgashayaal kale iyo dadyow kale oo ina daninayo ina eegayan ay arkaan maxaanku idhahdaa ma qurux badna kuwii falkii saaka dhallinyartii iyo dadkii geystayna booliska ayaa ku daba jira waana la baadhayaa insha allaahu oo arrintaa dee booliska gacanta ku hayo haddaba kama sii hordegayno shantan qof ayaa la sheegay in dhaawacyo culus iyo kuwo fududba ay soo gaadheen iyadoo oo dhakhaatiirtu ay kula tacaalayaan dawayntooda cisbitaalka degmada berbera waxaan warka sanada waa anagu anagu kole waxaan soo gaadhay shan qof baan soo gaadhay oo shantuba waa jaanib weeyaan markaas si fiican baan ugu shaqaynay waxaa weeyaan waa fracture waxaa weeyaan dhaawac culus ma jiro kolle waa jabniin iyo iyo hedh fracture yaroo aan saaw sii weynin marka alxamdulilah si fiican baan ugu shaqaynay shaqaduna way socotaa waxaa weeyaan shantaasuunbaan imika wax riboodkooda aanu hayno aan ugu shaqaynayno ayuun baan ognahay shantana si wanaagsan baan ugu shaqayno anaga gacanta ku bilihii ugu dambeeyey waxayse soo taraya cabashada dhinaca warbaahinta ay marinayaan qaar ka mida dadka xirfadlayaasha dhismayaasha iyo wixii lamida ka shaqeeya ee ku nool magaalada berbera kuwaasi oo ka cabanayay in dadajinabi ay shaqooyinkii cidhiidhi ku geliyeen intoodii badnaydna ay kala wareegeen iyadoo dhacdadanina ay noqonayso tii ugu horraysay ee ka dhacda somalilan magaalooyinkeeda kala duwan kuwaasi oo dad ajinabiya oo kala duwani ay sida muwaadiniinta caadiga uga shaqaystaan magaalooyinka kala duwan ee somalilan khadar maxamed cakule v o e hargeysa
waxaad dhegaysanaysaan idaacadda fiidnimo ee v o e washington duulimaadkii ugu horreeyey ee diyaaradda qatar airways ee isku xidhayay muqdisho iyo dooxa ayaa maanta markii ugu horreysay kasoo degay magaalada muqdisho diyaaraddan ayaa kasoo kacday magaalada dooxa ee caasimadda dalka qatar waxaanay kasoo hakatay magaalada jabuuti iyadoo sida toban qof caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiidhay maareeyaha wakaaladda hay-adda duulista rayidka axmed macalin xasan
waxaan taaganahay garoonka aadan cadde waxaa jira dayuurad dii ugu horreysay ee ka socota shirkadda qatar airways ayaa maanta bilaabatay marka xafladdaas ayaan u taagannahay wasiiro xildhibaano shacabka soomaaliyeed dhammaan eerboorkaa la taagan yahay waxaa lasoo dhaweynayaa dayuuradda qatar airways oo maanta flightkeedii ugu horreysay ka bilowday magaalada muqdisho hawshan socota aniga waxaan ahay maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed oo somali civil aviation authority fast hand oo diyuuradda fasaxay ku timid air service agreementkay ku timid waxa dhan anaa handal garaynayay marka maanta waxay ii tahay in marihii aan abuuraya aniga iyo wasiirkayga iyo ra-iisul wasaaraha iyo marihii aan abuuraynay kii ugu horreysay aan daawano waxaan hadda ka hor keennay kenya airways ethiopian airline marka hadda waxaa jidka kusoo jirta uganda airways oo bilaabanaysa kowda august waxaa ku xiga in diyuuradda la yidhaah in rwanda air south africa jid kusoo jirta sacuudiyaan soo dhammaynay marka booming air travel businesska soomaaliya axmed hadda ma soo caga dhigatay diyaaraddii waa soo caga dhigatay waxay soo caga dhigatay sagaal saac oo toban daqiiqo dhiman ama saddexdii galabnimo oo toban daqiiqo dhiman hadda diyuuradda hortayday taagan tahay waftigii v i b da way ka degeen oo safiirka soomaaliya ee qatar uu ku jir ka mid ahaa basengerkii ayaa hadda ka degaya diyuuraddu hadda waxay waday boqol iyo shan iyo toban oo basenjer ah saarnayd haddana waxaa u buukin garaysan oo qaadaysaa siddeetan iyo shan qofood marka normally diyuurad flightka ugu horeysa company full flight ku yimaada waa yar yahay diyuuradda typeka ay isticmaalayaan oo maanta timid waa airbus three twenty loo yaq diyuuradda loo yaqaan oo ilaa boqol iyo afartan ruux qaada marka waxaan dhihi karnaa full flight ayay ku yimid yimaadeen almost full flightna way ku laabanayaan waxaad markaa iiga warantaa dadkan la socday dad noocey ba ahayn dhammaantood ma soomaali ba mise ajnabi inay ku jiraan inta badan waxay ahaayeen soomaali civil aviationka soomaaliya oo kale waxaa u socday civil aviationka jaamacadda carab oo shan wufuud ay ka socotay oo muddo shan maalmooda nala joogi doona oo assessment ku samaynaya heerka uu taagan yahay civil aviationka soomaaliya because civil aviationka soomaaliya dib udhis ayaa ku socday marka sidaad la socoto civil aviationada caalamka waxaa inspection ku sameeya audit waxa la yidhaha ku sameeya hay-adda caalamiga ee keo marka soomaaliya waa waddanka keliya oo aan weli audit lagu samayn marka wadamada dariska soomaaliya saaxiibka la-ah iyo ururada aan xubinta ka nahay ayaan kaashanaynay in soomaaliya ay diyaar u noqoto in audit lagu sameeyo adduunka waa auditka adduunka ee keo ku samaynaysay in soomaaliya lagu sameeyo marka waxaa ka socda activity fara badan marka diyaaraddan qatar airways ee hadda soo caga dhigatay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho marka frightkan waa kii ugu horreeyey imise maalmood bay toddobaadka imaan doontaa toddobaadkii waxay imaan doontaa saddex maalin sida ku xusan fasaxa civil aviationka soomaaliya uu bixiyey marka saddexda maalmood wiikii waxay ku fiirinaysaa sida uu businesska yahay kadib haddii ay u aragto in business oo meesha jiro jiro then waxay codsan doontaa toddoba maalmood daily flight sida ay ku bilowdeen kenya airways iyo ethiopian airline sidaas ayay ku bilowdeen saddex maalmood wiikii ku bilowdeen haddana labadaba waa daily flight garoonka aadan cadde ma u diyaarsan yahay in intaasoo flight uu kala xago maalintii cashucuud waa runta garoonka seventiyadii meelahaasaa ugu dambeysay in dayactir lagu sameeyo waxaan haysanaa hal runway oo dhabaha diyuuraddu ka cag dhigtaan iyo hal taxiway oo ah linkiga isku xiraya daakinka diyuurada istaagaan iyo runwayga marka waa sax garoonka ciriir badan ayuu ayuu dareemayaa xilliyada ugu xun waa marka laga bilaabo sideedda aroornimo ilaa iyo laba iyo tobanka duurnimo marka waxaan samaynay hadda diyuuradan xilligay soo caga dhigta waa arkaysaa saddexdii galabnimo iyo toban daqiiqa hadda ii tahay mar dhow ayay soo caga dhigatay marka diyuuradaha aan fasaxa siino waxaan ka ilaalinaa xilliyadaas si zaxmaddu ay u yaraato waxaa jira mashaariic eeraboorka lagu hormarinayo oo hadda bilaabatay sida badiyoo soo cuntay runwayga dabaa diyuurada oo caga dhigtaan oo qaar laga duugayo oo dhul aan rabno in xaggaa kasoo celino taxiway kale oo loo yaqaan dabaha isku xira baakinka iyo runwayga mid cusubaa la dhisi rabaa marka baakinka diyuuraduhu istaagaan ballaarin ayaa ku socota marka si aan dimaandiga naga soo wajahaya diyuuradaha caalamiga soo kordhay si aan ula kulanno waxaa socota mashaariic fara badan oo garoonka lagu kordhinayo markaad fiiriso magaalada muqdisho iyo xarakaadka ka socda iyo duulimaadkan faraha badan leh hadda garoonka diyaaradaha ka socda bal haddaad cabir ka bixisid sida dadku ay u arkayaan caashucuud waa runta magaalada waxaa ku soo laabtay dhammaan inta badan dadkii qurba joogta ahay oo maskax badan kusoo celiyey magaalada markaa dhex barayso waxaa kaaga muuqanaya bilic dhismayaal cusub ganacsiyo cusub oo aanan soomaaliya hore u arki jirin shalayta waxaa eeraboorka muqdisho kula kulmay wiilal ganacsato soomaaliyeed oo qurba jooga oo dhahaya magacyadii aan qurbaha ku arki jiro sida starbuck iyo maaragtay k f c iyo dhahaya waxaan ka furaynaa muqdisho marka muqdisho sidii hore ma aha soomaaliya oo dhan hore ayay u socotay mashaariic fara badan iyo dad ajaanib oo maalgashi samaynaya ayaa dayli xafiiskayga u yimaada marka muqdisho way isbedeshay caalamkana waan u furannay cashucuud waxaa la socotaa muqdisho kii iyo sixteenkii waxaa imaan jiray qatar turkish airline oo keliya dayuuradaha imanayaana markay fasaxana soo weydiisanayaan ama aan qurbaha kula kulanno waxay noo sheegi jireen ama xafiiskeena lagu soo booqdaan waxay noo sheegi jireen insurance inuu qaali ku yahay inaan la regulatarayn aan shidaalka lagu subayo in ammaanka uusan sugnayn marka waxaasoo dhan hadda waan ka gudubnay ammaankii aad buu u sugan yahay airboortka waxaan develop garayna waxa la yidhaha arrival iyo departure procedure oo diyuurad kasta oo imaanaysa ay markay imaanaysa soo raacdo mid kasta oo kacaysaana ay raacdo oo dhammaantood ku hagaya sidii caalamiga standardkii hay-adda caalamiga ah ee kenya oo ay u dejisay caalamka la kulmaya marka diyuuradii kusoo diiradeen diyuurado badan baa odaway ah haddana waad arkaysaa ilaa afar shirkadood oo caalami ah oo aan diyuuradii yar yar ka ahayn ee soomaalida ku shaqaysan jirta ahayn ayaa muqdisho ka shaqeeya saasi shacabka soomaaliyeed waxay siisay joyce oo tikidkiibaa hoos u dhacay dad horaa u safri jirin ayaa ku dhiiraday shaqaalayn badan ayay soo jiidatay diyaaradda amaba duulimaadka midkan xiga ee cusub ee aadan cadde ka soo degi doona garoonka waa kee uganda airways kowda agost haddii la yidhi
kaasi wuxuu ahaa axmed macalin xasan maareeyaha hay-adda duulimaadka rayidka ah ee soomaaliya uu warramayey caashe ibraahim aadan caashacuud dhinaca kalena intii dhagaysanaysay maalintii shalay waxaanu sii daynay waraysi aanu la yeelanay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad oomaar oo sheegay in dowladda soomaaliya ay dhammaadka bisha julaay la soo wareegayso maamulka shaqaalaha duulista hawada iyo mushaar bixintooda haddaba waxaa kale oo uu ka hadlay tallaabooyinka lagu sugaya amniga hawada soomaaliya haaruun macruuf ayaa weydiiyey sababta looga noqday go-aankii diyaaradaha antonof lagaga saarayay hawada soomaaliya
kow lagama noqonin go-aankaas oo sax ma aha in qofki yidhaahda waa laga noqda diyaaradahaasi waxay waxay soo bandhigeen documentiyadii looga baahnaa oo idil ko labo marka aada diyaarad joojinayso dowlimaadyada ku joojinayso hal mar overnight lama yiraahdo bekitaa lagaa joojinaya wakti ayaa la siiyaa diyaaradahaasi waxaan siinay wakti kama dambeys ah oo wadanku ay ay kaga baxaan ayaan siinay amnigooda waxa alla wixii aan u baahnayn documentation araway inoo keeneen marka lagama noqonin keliya waxaan siinay wakti go-an oo ay kaga baxaan wadanka insha allah tacaala waktigaasna waaba inuu soo dhow yahay waa goormuu hadda waktigaas ku egya
runtii waxay ahayd afar bilood ayaan siinay waxaa laga joohada hadda waxaa u haray bil iyo hooga ayaa u haray marka suuragal ma tahay mar kale in waktigaas loo kordhiyo sababtaan ku weydiinaya su-aasha waxaa weeyaan dadka iyo mas-uuliyiintaan la hadalay waxay leeyihiin shirkadahan laftigoodu siyaasaddii soomaaliya ayay ku dhex jiraan loobi bay samaynayaan in wadanka maxaan ku yidhahdaa ay kasii shaqeeyaan shuruucdiisu ma adka sida wadamada kale caalamka waa wadan soo kabanaya meel kale oo ay shaqo ka heli karaan male marka waa inay ku mintidaan soomaaliya inay joogaan dadku saasay leeyihin wallahi de qofkii business le wax kasta businesskiisa uu kusii wadan karo wuu ku mintidi karaa oo taas kuma eedi karna shirkadaha inay ku mintidaan laakiin dowladdu sharci bay leedahay amniga diyaaradaha maritaanka hawada soomaaliya dhammaantood waxay loo tahay waxa la yidhahdo lifeline marna ma compromise garayn karno ma sahlan karno arrimaha amniga diyaaradaha marka qofkii raba laadiyin ha sameeyo laakiin wax alla wixii aan u aragno wixii aan u aragno inay dhibaato ku tahay hawada soomaaliya amniga garoonka amniga dhaqaalaha iyo nafta soomaaliya intaba lama ogolaan karo annagoo taa fiirinayno ayaan dadka khubarada ah la tashanay sidaas awgeed waxay yidhaahdeen diyaaradahaasi meelo badan ayaa laga joojiyay inkastoo jiraan meelo ay tagaan hadda kenya oo kale diyaaradaha f a a ka haysto ama kuwa europeanka ka haysto oo noocaas ah oo permitka haysto way tegi karaan oo way ka shaqeyn karaan marka laakiin innaga waxaan go-aansanay inaan joojino marka xilliga hadda nagu soo foodla uu ka dhaco wax laabiyin ah shaqo kuma lahaan doonto aviationku waa wax shaqo farsamo wey technical ah wax technical baan iskula tegaynaa ma ogeeni jirto wax oo laabiyin wax la yiraahdo kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalk maxamed cabdulaahi salaad oomaar wuxuu u waramayey waryaheena haaruun macruuf
haatana jabuuti siminaar ku saabsan doorka culimadu ay ka qaadan karto xakamaynta fikradaha xagjirnimada ah oo ay ka qayb galeen khuburo arrimahaasi aqoon durugsan u leh ayaa maanta ka furmay magaalada jabuuti warbixin amuuraha ku saabsanna waxaa jabuuti nooga soo diray wariyahayaga ramadaan muuse shirkan waxaa ka qaybgelaya dalal badan oo iskugu jira afrika gaar ahaan geeska afrika iyo dalalka ugu awooda badan wadamada reer galbeedka waxaa si gaara lagu marti qaaday dadka culummada muslimka iyo kiristanka iyo aqoon-yahano ka socda labada dhinac maxamed sheekh cali axmed maxamed diini oo degan muqdisho ayaa sidan iigu qeexay wax iska weydiinta sababaha isqarxinta wiilka yara inta soo istaaga hooyadii iyo aabbihii iyo adeerkaiyo dad muslimiina isku qarxiyey oo jannaan rabaa inaan aado yidhi caawa u hoydo maxaa ku sababay halkuu ka keenay nusuustii qur'aaniga ahaa maxaa yaa inxiraafkaa sameeyey yaa bedelay culummada doorkee bay ka ciyaaraysaa ma culumaa awal arrintan bartay ma culumaa hadda ka dhaqi karta ma xoogii dowlad baa loo isticmaalaa iyo qori caaraday mise waxaa loo isticmaalaa iskuullo iyo jaamacaad iyo madaaris iyo buugaag iyo qoraal iyo fakir fakir lagula dagaalamo ilaa xadna waxaan isleeyahay dadka halkan isugu yimid muslimiinta iyo dadka muslimiinta ahayn waxay isku waafaqeen in kooxa yar oo kooban oo farakutirisa diimihii adduunka yaalay khaasatan diimahan samaawiga ah tan yuhuudda tan masiixiyiinta tan muslimiintaba kooxa yar inay afduubeen lana joogo wakhtigii loo guntan lahaa sidii looga soo dhacsan lahaa bal ka waran soomaaliya oo kale markaad eegto iyo xagjirnimada iyo qaabka loo kala fasirsay diinta islaamka
soomaaliya maadaama mujtamac wada muslima ay tahay horta ayaan darro weyn ayay runtii dad fara badan ku abuurta maxaa yeele qofkaan muslimka ahayn markii la yirahdo soomaaliya oo boqolkiiba boqol wada muslimiin ah ayaa haddana qarax isku wada diin darteed iyagoo isku wada diina waxaad u moodaa in sawir aanan qurux badnayn muslimiintii iyo soomaalidaba inay ka dhiibtay sidaasoo tahay waxaan isleeyahay mujtamaca soomaaliga ah ee soomaaliya degan maanta baraarugiisu waa uu ka wacan yahay labaatan sano shan iyo labaatan sano iyo shan iyo toban sano ka hor marka mas'alada soomaaliya waxaan isleeyahay waxay maraysaa meel meeshii lagu kala bixi lahaa rofeor cabdiraxmaan baadiyow oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee degan muqdisho ayaa isna ii sheegay waxay ka yidhaahdeen xaalada soomaaliya horta soomaaliya si gaara looma soo qaadan waxyaabaha lasoo qaata waxaa ka mida maadaama ay dadka kaniisado madax ka ah oo mataqaanaa oo wadaado kirishtaan ah iyo wadaado badanoo muslimiin ah iyo dadkii muxuu ahay u dhaqdhaqaaqa arrimaha nabadda ay meesha isugu yimaadeen oo laysla fahmaayay mushkilada mushkilada waxaa la sheegay inaysan islaam ahayn kirishtaan inaysan ahayn oo si khaldan loo isticmaalayo marka marka laga hadlaayay seefalboodmada laga hadlaayo oo diinta loo isticmaalayo dabcan tusaalaha soomaaliya waa loo soo qaadanayay oo shabaabka ayaa tusaalaha ayaa ugu badnaa ujeeddada maxay tahay marka culummadan ma xag jirka sidii meesha looga saari lahaaba horta xag jir in meel laga saaray wax sahlan ma aho waad og tahay xagjir waxaa waaye waxaa xagjirnimadu waxay ka dhalataa waa siyaaso hogaan xumaaday dowladnimo xumaatay taasna waaba laisku raacsan yahay marka arrintu marka ma aha waxaa la diidan yahay marka in arrinta diin loo saariyo oo la yidhahdo islaam ayaa xagjirnimada islaamka loo magacaabo ama xagjirnimada kirishtaanka la yidhahdo ama xagjirnimada yahuudda la yidhahdo diin in loo saariyo waxaa la rabaa inay noqoto diinta waxaa waaye koox ka mida dadka ayaa waxay u adeegsanayaan muxuu ahaay fikirkooda xagjirnimada ah marka ay rabaan inay ku dagaalamaan ay la dagaalamaan kooxa kaleetood sida qabiilka baa loo adeegsan karo oo mataqaanaa loo adeegsan karo madow iyo cadaanba loo adeegsan karo soomaaliya kale maxaad u malaynaysaa arrintanu dee aad bay u saamaynaysaa soomaaliya mushkilada soomaaliya oo dhan kulligeed waxay ka dhalata kala talis waxaan ognahay kaletaliska dowladii militariga aheed waxay cadaadisay qabaa'ilkii waxay kale cadaadisay diintiina waa la dirirtay dagaalka ay diinta la dirirta marka waxaa ka dhashay kooxaha xagjira ay maanta aan ku magacaabno magaca diinta isticmaalaya ayaa ka dhashay saas ayaa marka dowladnimada soomaaliya dumisay wixii marka marka dowladda duntay ayaa marka xagjirnimadii amba qabiilka aheed amba diinta aheed ay sii socotay maalima midba xoogaysanaysa hadda waxaa nagu xoogan oo dhib weyn nagu haaya tan magaca diinta islaamka loo isticmaalo oo mataqaanaa ayaa nagu xoog badan hadda rabadaan muuse v o a djibouti
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha ee caawana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah axmed cali sheekh waxaanu ku soo qaadan doonaa warbixinno ku saabsan nolosha xerada qaxootiga ee dhadhaab iyo xaaladda barakacyaasha degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho haddii aynu ku horeyno haweenka soomaalida ah ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa la tilmaamaa in ay kaalin muuqata ka ciyaaraan daryeelka qoysaska qaxootiga ah ee duruufaha adag ee dhanka nolosha ahi ay ku xiran yihiin dumar badan ayaa suuqyada xeryaha ku iibiya badeecado yaryar oo uu qaadka ka mid yahay kuwaasi oo ay ka helaan dhaqaale kooban oo ay nolosha qoysaskooda ku kabaan haddaba duurka haweenkaasi iyo kaalinta nolosha qoysaska qaxootiga ay ku leeyihiin ayaa waxaa warbixin uu ku eegayo nooga soo diray wariyahayaga cabdisalaan salas
nolosha qaxootiga waxaa ku xeeran duruufo adag oo dhinaca nolosha ah waxaana xeryaha caadi ka ah camala'aanta baasan ee rag badan ka dhigtay kuwa camira goobaha fadhiku-dirarka ee looga doodo siyaasadaha isdiidan hooyooyin badan oo qaxootiyaha ku nool xeryaha dhadhaab ayaa xilligan waxay yihiin kuwa aroor walba u jarmaada suuqyada xeryaha si ay u soo dhiciyaan masruufka carruurtooda dumar badan oo isugu jira kuwa haysta carruur agoon ah kuwa carmad ah iyo qaar aan helin taageerada raggooda ayaa u xamaala qoysas badan oo qaxooti ah ambiye maxamed daahiye waa hooyo qaxooti ah tan iyo kow iyo sagaashankii ayay ku jirtay iibinta qaadka si ay kaali weyn uga cayaarto mustaqbalka carruurteeda v o eda ayay la hadashay uma sharaxday kaalinta ay ka taagan tahay qoyskeeda
in badan baan ka shaqaynayay shaqadan qaadka dad badanna waan ku soo koriyey aniga anoo lix iyo toban jir waa aabbahay dhintay aabbahay hadduu dhintayna agoontii aabbahay dhala anaa u weynaa aabaa ilmihiisan usoo xamaalahayay udheel baan haystay udheelkii iyo qaadkaas isku soo gadi jiray toddobaatan iyo sagaalkii baan bilaabay shaqada ilaa iyo waktigaa maanta ana waan taagna waan shaqaynhayaa lix shan aabbahay dhalan waan kusoo korsaday guriga waan ka soo dhistay hanti wixii ilaahay siiye waan ka tabcaday kabacdina qax baan la galay sagaashan iyo kowdii waxaan soo galay qaxootiga kenya halkaasan haddana shaqo ka bilaabay shaqadayda damaba dayninba weliga ilmahayga iskaga korsanaya ilaahay maadi baan ku gaaray haddaa rabbi dina alxamdulilah rabbi alcaalamiin sidii baan ku joogna waan ku korsanay carruurahanagii waa ku waxbarteen waa ku guurguursadeen waa noogu dhalaleen ilaahay dumarkii qaxootiga ah ayaa iibinta qaadka ka raadiyay shilimaa jar si ay u kaabaan nolosha adag ay ku nool yihiin qoysas soomaaliyeed haddaba haweenka qaxootiga ah sidee bay qaadka ku helaan waa tan ambiyadaahiye oo mar kale arrintaasi ka hadashay waxa weeye caqabadaha horta waxaan waxaan annaga leenahay maaha wax annaga noo baxana ma aha meel wax ka baxaana ma joogno xero qaxooti oo jasiirad ah baanu iskaga oodannahay haddaanu iskaga oodannahay dadkaa hoos jira ee madowga ee beeraha u baxaan ayaanu iskala macaamilnaa telefoonadooda dadka waa la kala qalqata dadka waa la macaamilaa teleefoonadoodii waxoodan ilaa nimanka madowga beeraha le baan la macaamil lahaa af sawaaxil yaqaanaan irahdaa war noola hadal qaadka iyagaa noo soo dira waa u gadgadnaa biilka ilmahaan kala baxnaa kiradaan iskaga bixinaa tabacna waxooda waa u dirnaa sidaasaan dadkaasi kula macaamilnaa caqabadaha naga ugu weyn horta waa intaa waa tacab xumo annagana haysato beere ma lihin bad ma joogno webiyaal ma lihin tacab kale ma hayno nimankaa madowgaan qaadka u iibinaa kaasan ilmaha naga ka biilan maan wax ka soo saaranaa shaqadayada waa intaa aamin allahi baa jiro ummadda ilahay baa isu sakhiro annagoon beer lahayn oon webi lahayn oon bad lahayn oo xeradaa kor ka fiidan ku xaraysan yaa ilaahay nimankaa madowgaa noo sakhiray telefoonadaan ku xiriirnaa hebalow telefoon isii ninka aan kula hadlay heblayo telefoon isii ninka aan kula hadal telefoonadaasaan ku xiriirnaa ayagoona arag bay iska kaana aamineen inkastoo caqabado badan ay la kulmaan dumarkan ka ganacsado qaadka haddana hodan cabdulaahi aadan ayaa tilmaantay inay shaqadan qaadka wax badan ka bedashay nolosheeda
qaadkan hadda waxaan gadgadayaa muddo sideed sanoo kaleetaan gadgadaya oo lahor gurjoog baan iska ahaa odaganagama shaqaynaynin marka dhib jira awgeed ayaan usoo galay suuqa haddana gurigii aan fadhiyey waxaan u malaynayaa inaan ka yara raystay caruurta sida caruurta oo kaleeto markay iskuulka ay aadaan oo kaleeto buugaagay u baahan yihiin qalinay u baahan yihiin maxaa la dhihi jiray dugsiga sidaasoo kaleeto waa loo baahan yahay ilmihii barebad bay dhigtaan qarashaa loo baahan waxyaalo badan oo macnaha qoys oo caqabad oo iga hor imaadeen markaan arkay awgeed ayaan usoo galay qaadka haddana alxamdulilah shukru reerka waan kala dibiraa maasha allah maasha ku jiray dhib deef ma ogi dhib weyn kuma arkin dhib jira awgeed waay ilmihii aabbihi kuma oynayan aday kugu soo oynayan qalin hadduu baado hooyoyuu kuleeyahy buug hadduu rabo hooyoyuu kuleeyahy kaba hadduu arko hooyo kule wiil siciis wuxuu qaba hadduu arko hooyo kule aaba lama aaday marka dhibkaa daraaddeed aa guryaha naga soo bixiye maasha allah qoys walbood aragtaba hooyaa ku tiirsan qoys walbood aragtaba hooyo waayo aabba hadda u haayo ma laha hal hal ma ogiye hooyo ma ogiye midigta hadda hooyoy noqotay aabba wuxuu haayaaba iska yar koo koo oo ciddiis iska bedelaya ma ogiye hooyunba hadda midigta iskale ragga wallaahi de waxay qabtaanba ma hayaan annaga silig baan ku wadannahay dhadhaabtaana noo soo dhow xataa ma gaari karno dad qaxootiyaa nahay tallaabo ma gedi haddaan gaari fi nairobi meelaha iska gelina aan shaqaysan lahayn ma shaqaysan karno laata kabaandaa lagu leeyahay kabaana ma qabtid allaynas haystaa wadanka xer cilaan waayo riyaashay shaqalaan ugu yihiin camalaan ay ugu yihiin gurigi maanta labaa bacanjeelo markuu ka soocono geeduhu hor fadhiisan ama maqaayadu geli adigii ugu leeyahay waa magaalada u galaysiyey amran cali maxamuud waa gabadh da'yar waxayna qaadka ku iibisaa suuq ma helin fursad waxbarasho waxayna ka hadashay sababta ku kaliftay inay suuqan u soo shaqo tagto والله أنا أفرت وشيلها سوق عن سوق قلي وقد جذوب سوق قلي وحاي جيس تربات عاد فربطن وأه أنا نرش إذا إن عدي ما رسل أواي وغير كات أول نقول نقصد وعنك مركع على عقل أوجد تذكر إلمي من يريدهن إن أنا جاني هتي أو حسيت برن لها أنا أولهن وأحضر الشذي ما عليك هدو أعظم لها أنا أشقينا يا وأحضر الشذي أنا مركع لها سيدي على عقل أوجد ظروف جرت oo tahay reerkeenna iyo walaalahay iyo nimanka qaadkaan annaga xabsiga ka fiirin ayaan ku jirnaa suuqaan waa sidee ganacsanaa meelo kale uma shaqo tegi karno oo maanta intaan baxno magaalooyin kale kama soo shaqaysan karno dumar badan oo qaxooti ah ayaa nolosha reerahooda ka maareeya shaqadan aad ku adag waxayna dumarka kaalin weyn ka qaateen midqabka qoysaska soomaaliyeed soddonkii sano ee lasoo dhaafay iyadoo haweenka soomaaliyeed ee qaxootiga ah suuqyada siyaabo kala duwan ay waxmaalaan cabdisalaam salas v o a xeryaha qaxootiga dhadhaab
haatanna ha aynu jalleecno dhankii heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno heesa dooq iyo codka fanaanadda xayaad mustafa
dagaalada jirkiya bubkayga ku faafayo intaasi aynu kaga gudubno codkii macaanaa ee fanaanada xayaad mustafa waxaana aad ku dhegaysanayseen barnaamijkeena tubta nolosha markana muqdisho degmada xamar jajab oo ka tirsan gobolka banaadir waxaa ku nool dad deegaanadoodii kasoo barakacay kuwaasi oo ku nool kaamam ku yaala degmada gudoomiyaha degmada ismaaciil mukhtaar oronjo oo barnaamijka tubta u waramay ayaa sheegay inay kordhiyaan dadka barakacayaasha ee halkaasi kusoo biiraya kuwaasi oo qaarkood kasoo barakacay gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha oo u waramay wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa sidoo kale sheegay in uu jiro qorshe qaran oo dowladda soomaaliya ay dadkaasi u diyaarisay waxaan ugu horreyn uu sharxayaa waxaa soo barakiciyay dadkan barakacyaasha xamarjab waxaa soo barakiciyena waa duruuf iyo xaalad ay kaga soo barakaceen deegaanadii ay ku noolaayeen dhibaatooyin fara badan markii ay soo wajaheen dabcan waxaan ka mid nahay degmooyinka gobolka banaadir ee wajahay culayska dadka barakacyaasha ah waxaana hadda maalmihii ugu dambeeyey na soo gaarayay tiro cusub oo dad kasoo barakacay gobolka shabeellaha hoose iyo meelo kale oo dhibaatooyin ay uga soo barakaceen oo amni darre ayaa jira oo qaarkood ay gobolada baayo bakool ay sheeganayaan marka la wareysto dabcan hadda nambarkii shalay joogay namber ka duwan ayaan ayaan arkaynaa oo soo gelaya kaamamka dadka barakacyaasha ah gobolka banaadirna qorshayaal iyo howlo kale ayuu ku mashquulsanaa waayadan oo looga wada hadlayay maaraynta dadkaas in la maareeyo oo nolol loo sameeyo oo laga gudbo xaaladda joogtada ah ee barakaca mar walba laakiin haddii dadka deegaankooda uu nabad ahaan lahaa ma dhacdeen inay soo barakacaan oo ay dhibkan wajahaan xalka waara iyo arintaas sidii loo dhamay lahaa ayaa lagu guda jiray oo waayadan laga shirayay haddana waxaa muuqata in xaaladii ay mar kale haddana barakac kale uu dhacayo sidee ku ogaateen in barakacayaasha soo gaaraya degmada xamar jajab ay soo kordhayaan ilaa iminkase ma jiraan wax gurmada oo aad dadkaas dhibaataysan u samayseen dabcan hadda wejigii koowaad ayaanu joognaa weli ma ma jirin waxaada maanta ka horeysa oo qayladhaan arrintaa la xiriirta oo la xiriirta in loo soo gurmado ama dowladda ha noqoto ama hay-ada samafal ha noqdeen arrintan waxaa hadda aniga ku ogaaday in nambarka uu kordhayo markii aan hadda bilownay tallaalka oo toddobaadkan sihaab samiil uga socday degmada xamar jajab dabcan meelaha qaar waxaan la kulmaynay dad aad u liita oo xaaladoodu aad ay u hooseyso una baahan in lala tacaalo marka qaarkood waxay yimaadaan xarunta hooyadii dhallaanka m c h-ka qof hadda waxaa ku jiray dadka wadada aan kusoo umulay dhahaya oo xaalad adag ku jiray oo maxaa soo dhiig baxday oo u baahnayd markaas in nafaqo degdega loo sameeyo oo mchka degmada xamarjab aan kula kulmay waxyaabaha marka dareemi kara waxaa ka mid ah in weli aan loo samaynin dadkaas qorshe oo lagula tacaalayo ama waxbarasho ha noqoto ama dib u kabasho dhinaca nolosha ha noqoto waana jeclaan lahaa in hay-adda maaraynta qaxootiga qaranka iyo wasaaradda gargaarka iyo mas-uuliyiinta dhinaca dowladda ku shaqada leh arrimaha biniaadinimada in laga jawaabo oo jawaab deg dega laga bixiyo sidoo kale hay-adaha samafalka ee arrimahan ka shaqeeya in lagu baxo oo dadkaas xaaladda ay ku jiraan lala tacaalo qof oo intaasoo maalmood qaday oo aan waxba soo cunin oo xaalad adag ku sugan marka magaalada soo galo waa dareemi kartaa marka ugu horeysa ee calooshiisu wax ay ku gaaraan ama ay ku dhibcaan ayaa xaaladii ay isbedelaysaa oo khatar caafimaad uu la kulmi karaa marka arrimahaas oo dhan waxaan dhigi karaa waa wax loo baahan yahay in la isaga gurmado oo la iska caawiyo gudoomiye barakacyaasha intooda badan waxa ay la ildaran yihiin xanuunada ay ka mid yihiin jadeecada malaariyada t b-da iyo shuban biyoodka weli ma dhex tagteen xeryahooda si aad macluumaad uga heshaan xaaladooda caafimaad waxaan sameynay ribood ama warbixinaan ka diyaarinay xafiisyadii qusayse ayaana u gudbinay annagoo rabnaa inaan ogaano xaaladaas ayaana ku baxnay oo aan xaalada dadka ay ku sugan yihiin meelaha ay joogaan oo hadda sida kumeel gaarka ugu nool yihiin ugu tagnay markaan qof walba xaaladiisii ka wareysanay kadibna waxaan ururinay macluumaadka xaaladaas roobabaa da-ayay muddadii hadda ugu dambeysay iska dhaaf iyaga inay isku faafiyaan waxa ay khatar ugu jirtaa magaalado dhan ama deegaankao dhan inay ku faafto xaaladaas dabcan waa waa waa ururinay macluumaadkaas waana ka qayl dhaaminay waana sheegnay in xaaladahaas dadka markay ay ay ku sugan yihiin wax badan oo caafimaad dara ay ka dhalan karto laakiin alla subxaana wa tacaala waxaan ka rajeynaynaa roobkaas da-ayna inuu wax badan noo taray oo xaalad badan muxuu ahayto oo u dhici laheyd alla subxaana wa tacaala noogu noogu maciinay noogu gargaaray laakiin xaaladdu waa halis marka ay joogto jadeeco ama qaaxada ama tiibishada ama shubanka waxyaabahaas oo dhan waxay keeni karaan in deegaanka ay wasaqeeyaan oo ay dadku isgaarto xaaladooda ay markaana faraha ka baxdo laakiin hadda guddiyo ayaa jira oo arrimahaas ku howlan oo qiimeynaya marka ay qiimeeyaan xaaladaas barakacaas iyo sida xaalku yahayna waxaan rajeynayaa in gobolka banaadir iyo dowladduba ay jawaab degdega ka bixi doonaan xaaladda hadda barakaca ah ee kusoo kordhayo gobolka banaadir xerooyinka barakacayaasha badankoodu musqulo ma lahan haddii ay jiraanna waa tiro kooban waxaana caruurtoodu ay ku saxaroonayaan afaafka aqaladooda ma jiraan wax musqulo ah oo uu maamulka degmada xamarjajab u sameeyey qoysaskaasi barakacayaasha ah waxaa hadda hor yaalla buug loogu talagalay in dadka lagu wacyigeliyo kaas oo aan geynay xarumaha barakacayaasha wuxuuna dadka ka caawinayaa in aanay ku saxaroonin bannaanka haddii lagu saxaroodalagu saxaroodana la nadiifiyo oo meeshaas ciyaalka marka ay ku saxaroodaan qofka waayeelka ah uu ka qaado saxradaas ama lagu asturo goobihii loogu talagalay in gacmaha la iska dhaqo in biyaha la karkariyo weelasha wax lagu cunaayo iyo waxaasoo dhan waxyaabo fara badan aan sameynay laakiin xarumo loogu talagalay ee dadka barakacyaasha ayaa hadda dejinay dadkaas oo la dejiyey ama ama ay ku qasbanaadeenba marka ay degmada yimaadeen in lagu xanaaneeyo xarumahaas waxay leeyihiin goobo loogu talagalay musqulo iyo meelo dadkaas loogu talagalay inay ku noolaadaan inkastoo aanay ku filnayn haddana waxaan waxaan isku dayeynaa ama ku dadaalaynaa inaa mxuu ahaa ku filnaysiino baahida ilaa sideed xarumood ayaa hadda xamarjab ka howlgasha ama dadka barkacaasha ay ku nool yihiin sideedaas xarumoodna waxay leeyihiin musqulo loogu talagalay oo hore loogu sii diyaariyey haddii musqulahaas ay ku filnaynna qiimeyn kale ayaan ku samayn doonaa oo aan ugu kuurgeli doonno laakiin xarun walba oo barakac hadda ay degan yihiin xamarjab waxay leeyihiin musqulo loogu talagalay dadka ugu dambayntii guddoomiye adiga ogaanta ma socdaan wax dadaalo ah oo maamulka gobolka iyo dowladda federaalkuba ay dibudejin ugu samaynayaan barakacayaasha soo buuxdhaafiyey magaalada muqdisho iyo duleedkeeda qorshe qaran ayaa jira oo dowladda soomaaliya ay diyaarisay shirar kala duwan oo isla arintan barakaca looga hadlayo iyo xalka waara ayaa jiray xalkaas waarana waxa uu horseedayey bal horta in deegaamada dadka ay ka soo barakacdeen la nabadeeyo oo dowladda iyo nidaamkii dawliga ahaa iyo howlihii adeegyada bulshada la gaarsiiyo si loo xakameeyo xaaladaas kuwa halkan ku noolna in ayagana la deegaameeyo qofka waxaa laga hadlay haddii qof uu soo barakaco oo gobolkii aanu dib ugu laaban xitaa inuu khatar ku jiro wax soo saarka wadanka dadkan beeray lahaayeen xoolay dhaqanayeen waa lagu naftirkooda waa lagu nacfi qabay waxaa meesha ka baxaya wax soo saarkii iyo shaqadii ay hayeen haddii halkan ay noqoto ilaa wa ilaa hala dejiyo ama ha ku noolaadeen laakiin haddii naftirkooda halkan ay sii joogaan ilmihiina ay koreen oo waxbarasho ay u baahan yihiin xalku muxuu yahay xalku wuxuu noqday in la daraaseeyo xaaladaas hadda gobolka banaadir mar rab inaan ka hordhaco wuxuu dhisayaa ilaa saddex boqol oo guri oo loogu talagalay in lagu deegaameeyo dadka dadkaasna maxaahayto barakaca ah inay ku helaan fasility iyo waxyaabihii tasiilaadka waxyaabahay u baahnaayeen oo dhan oo adeegyada bulshada la xiriiray hadday waxbarasho noqoto iyo hadday caafimaad noqoto laakiin weli waxaa jirta khatarta ah ka hadalnay ee ah in si walba looga faa'iidaysan karo inay wax walba u nugul yihiin ilmahaas maadaama deegaankoodiina ka soo barakaceen waxna ay haysan oo ay xamar yimaadeen oo ay gacanta taaganayaan baahidaas marka ay taagan tahayna qof walba ayaa ka faa'iidaysan kara haddii ay noqoto argagixiso iyo haddii ay noqoto cid walba oo dan kale inay si gaara u isticmaasho u baahanba kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ismaaciil mukhtaar oronjo oo u waramayey wariyaheena xasan kaafi qooste haatana kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha koobka qaramada qaaradda afrika ayaa weli ka socda dalka masar gruubka ee ciyaara ka tirsan ayaa shalay galab iyo xalay dhacay dalka uganda oo la kulmay dalka koobka martigelinaya ee masar waxaa looga adkaaday laba gool iyo waxba zimbabwe iyo kongo oo kulmayna waxaa afar iyo eber ku adkaaday kongo gruubkan ayaa waxaa kaalinta koowaad ku soo baxay masar kaalinta labaadna waxaa ku soo baxay uganda gruubka b burundi iyo geni oo kulmay geni ayaa laba eber ku adkaatay hase yeeshee ciyaarta yaab kaleed waxay ahayd markii kooxda madagaskar ay laba eber kaga adkaatay nigeria gruubkan ayaa waxaa kaalinta koowaad kusoo baxay kooxda madagaskar toddoba dhibcood ayay heshay nigeriyana lix dhibcood ayay kaalinta labaad ku gashay sidoo kale kulamo kale ayaa dhici doona maanta iyo caawa kenya iyo senegool ayaa is arki doona halka gruubka c ay ku kulmi doonaan dalalka nigeria algeria iyo tanzania gruubkan ayaa waxaa hogaaminaya dalka algeria oo leh lix dhibcood senegool saddex dhibcood kenya saddex dhibcood halka tanzania ay leedahay waxba gruubka d namibia iyo ivory coast ayaa kulmi doona halka south africana ay la kulmi doonto morocco gruubkan waxaa hogaaminaya dalka morocco oo leh lix dhibcood ivory coast saddex dhibcood south africa saddex dhibcood namibiana waxay leedahay waxba dhinaca wararka ciyaara haddii aynu eegnane kooxda chelsea kooxda derby county ayaa waxay frank lombard siisay fasax dheeri ah iyadoo ka fasaxday tababarka kooxda ayadoo ay jiraan warar sheegaya in uu ku biirayo kooxda jelsiya ciyaaryahankii hore ee kooxda jelsiya kuwa afartan jir ah ayaa la sheegay inaanu maanta tegi doonin xerada tababarka kooxdaasi ayadoo ay socdaan wadahadallo u dhexeeya kooxda chelsea iyo frank lombard oo kooxda chelsea ay doonayso inay macallin ka dhigto kuwa afartan jirkana ayaa toddobaadkii la soo dhaaftay kooxda derbi waxay u ogolaatay inuu wadahadallo la furo kooxdiisii hore oo raadinaysa tababare cusub kadib markii ay tababarihii hore ee kooxdaasi mauricio sari uu ka tegay kuna biiray kooxda yuventus xubintii cayaarahana waa nagintaas
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhigga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
gebagabadii barnaamijka ayaynu ku dhownahay markana qodobadii ugu waaweynaa wararka dunida ha inoo dulmaraan falastiin axmed iimaan iyo zahra ciidle nuur
warar goordhoweyd naga soo gaadhay magaalada gaalkacyo ayaa sheegaya in qarax ka dhacay magaalada uu ku dhaawacmay sarkaal ka tirsan booliiska sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen v o a sarkaalkan ayaa lagu magacaabaa cawil nuur rooble waxaana uu ahaa taliyaha booliiska ee dhinaca koonfurta magaalada gaalkacyo qaraxan waxaa la sheegay inuu ka dhashay miino lagu xidhay baabuurkiisa sarkaalka dhaawacmay ayaa la sheegay in lagu daweynayo cusbitaalka magaalada gaalkacyo
guddiga doorashada dalka mauritania ayaa maanta ku dhawaaqay in maxamed old kazuni oo ahaa jenaraal hore uga soo shaqeeyay milatariga uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday labaaaankii juun doorashadan ayay xisbiyada mucaaradku sheegeen inay ahayd mid lagu shubtay oo u dhacday si cadaalad darro ah guddiga dastuuriga ah oo leh codka ugu dambeeya ee wadankaasi ayaa diiday sheegashada mucaaradka iyagoo ansixiyo go-aanka guddiga doorashada ee ah in doorashada uu boqolkiiba konton iyo laba codadka la dhiibtay uu ku helay jenaraal kazoni madaxweynaha cusub ayaa si rasmi ah xilka ugala wareegi doona madaxweynaha xilligan maxamed old cabdilcasiis marka la gaaro labada bisha agost maxamed cabdilcasiis oo afgembi ku qabsaday talada ayaa xilka wareejinaya kadib toban sano oo uu xafiiska fadhiyey qarax xoogan oo baabuur loo adeegsaday iyo weeraray rag hubaysani qaadeen ayay ku dhinteen ku dhowaad afartan qof ugu yaraan boqol kalena ay ku dhaawacmeen magaalada kaabuul ee caasimada dalka afghanistaan qaraxu markii uu dhacay durbadiiba rag hubaysan ayaa bilaabay rasaas waxaanay muddo lix saacadooda dagaalamayeen ciidamada ammaanka afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha nasraad raxiimi ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in laba ka mida raggii weerarka soo qaaday ay ciidamada ammaanku markiiba dileen qaar kalena lagu go-doomiyey guri ay galeen raxiimi waxaa kaloo uu intaasi ku daray in laba boqol oo qof oo rayida oo ku sugnaa goobta qalalaasuhu ka dhacay laga soo badbaadiyey iyagoo aan dhaawac jidhkaahi soo gaadhayn kooxda gurmadka gargaarka deg deg ah ee ambalaansiyada oo markiiba tegay goobta ayaa sheegay in laba iyo konton ka mid ah boqolka qof ee dhaawacmay ay ahaayeen arday suxuufi ku sugan dalka afghanistan ayaa bartiisa twitter-ka ku soo qoray in ugu yaraan afartan qof oo kale ay dhinteen isagoo soo xiganayay saraakiil dowladda afghanistan ka tirsan ururka taalibaan ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarka khasaaraha badan geystay boqolaal dibadbaxayaala ayaa maanta xoog ku galay xarunta baarlamaanka hong kong xilli jasiiradaasi ay isniinta maanta u dabaal degaysay maalintii ay la midowday dhulweynaha shiinaha banaanbaxa ayaa ku bilowday si nabad ah kadib marka ay kumanaan ruux oo u badnaa kooxaha u dhaqdhaqaaqa dimuquraadiyadda ay galabta socod ku mareen bartamaha magaalada iyaga oo dalbanaya in hogaamiyaha u janjara dhinaca dowladda shiinaha ee maamusho hong kong ay iscasisho hase yeeshee dhalinyaro wejiyada soo duubtay islamarkaana xirnaa koofiyado adag ayaa iska indhatiray digniinta ciidamada booliska kadibna jebiyey miraayadaha dhismaha xarunta baarlamaanka oo ah gudahana markaasi ay u galeen dhismahaasi banaanbaxayaasha ayaa dalbanayay in baarlamaanka uusan ansixin sharci dowladda shiinaha u ogolaanaya inay soo xiri karto dembiilayaasha hong kong waxaa kale oo ay dalbadeen in hogaamiyaasha hong kong ay xilka ka degaan
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeenimo intaasi ayaynu kusoo gabagabeynaynaa waa axmed cali sheekh oo idinku dhaafaya sidaasiyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Faith Lapidus.
Hundreds of riot police in Hong Kong used tear gas to break up a demonstration near the city's legislative complex after thousands of protesters stormed the building